halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha sebtembarna ay tahay sagaaliyo toban sanadkuna yahay labakuntodobiyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne trump oo sheegay in qaramada midoobay aysan u shaqayn sidii loogu talagalay waan ku ammaanaynaa xokayaha guud baaqiisii ahaa in qaramada midoobey ay xoogga saarto dadka islamarkaana ay yarayso howlaha iyo go'aannada xafiisyada waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada jabuuti oo ay ku sugan yihiin ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka tunisiya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese aan ku horrayno warkay caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu maanta ka jeediyo khudbadiisii ugu horreysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaashu u sheegay in madaxweyne trump uu si xoog leh u cambaarayn doono dalalka kuurigada waqooyi iiraan iyo venezuela trump wuxuu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobey in ay ka hortagaan gantaalada baalistiga iyo hubka nucleer-ka ah ee xukuumadda puntland ka hor inta aysan kuuriyada waqooyi noqon quwad xoog leh wuxuu kale uu ka hadli doonaa mowqifka dowladiisa ee ku wajahan khilaafka ka dhexeeya maamulkiisa iyo dowladda iiraan iyo sidoo kale qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka venezuela shirka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa maanta ka furmi doona xarunta qaramada midoobe ee magaalada new york
xogayaha difaaca dalkan maraykanka john mats ayaa sheegaya in maraykanka uusan weli soo ridin wax gantaala oo ay kuuriyada waqooyi leedahay maadaamaanay wax halisa gelinin maraykanka amaba xulafadiisa hadal uu wariyaasha ku siiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayuu mats sheegay isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd siduu hadalka u yidhi jawaab middan ka duwan oo naga timaada mar la weydiiyey waxaa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd ayuu mats diiday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo horaantii bishan ayay kuuriyada waqooyi tijaabisay waxa lagu sifeeyey inuu ahaa hubka ku habboon in lagu rakibo gantaal ballaaran oo caalamka ah isaga kala gooshi kara subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in jamciyadda quruumaha ka dhexaysa aysan u shaqayn sidii loogu talagalay ayna noqotay hay-ad xooga saarta xafiisyada halka ay ku dadaali lahayd in ay wax tarka dadka xooga saarto trump ayaa sidoo kale ku eedeeyey qaramada midoobay maamul xumo faahfaahinta waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari hadalkan ayuu madaxweyne donald trump ka sheegay shalay kulan ay dowladda maraykanka soo qabanqaabisay ujeedkiisuna ahaa in la yareeyo kharashaadka islamarkaana la hagaajiyo howlgallada qaramada midoobe khudbaddii shalay uu ka jeediyey xarunta qaramada midoobe ee new york oo ahayd tii ugu horreysay ee uu halkaasi ka jeediyo tan iyo markii xilka loo doortay ayuu trump ku sheegay in ay laga maarmaan tahay in qaramada midoobe ay mar kale kasbato kalsoonida dadka caalamka laakiinse wuxuu ammaanay xokayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo uu ku sheegay inuu wado ballanqaadkiisii ahaa in uu dib u habeyn ku samayn doono hannaanka maamulka ee hay-adda
We seek a United Nations that regains the trust.
waan ku ammaanaynaa xokayaha guud baaqiisii ahaa in qaramada midoobey ay xoogga saarto dadka islamarkaana ay yarayso howlaha iyo go'aanada xafiisyada waxaannu doonaynaa qaramada midoobe oo dib u soo ceshata aaminaadda dadka ku nool caalamka oo dhan si taasi ay ugu guulaysato qaramada midoobe waa in ay la xisaabtantaa dhammaan hay-adaha maamulka iska ilaalisaa kuwa wada warxumo tashiilka islamarkaana ay xoogga saartaa natiijooyinka halka ay ka saari lahayd hannaanka trump ayaa lagu wadaa in uu maanta khudbaddiisii ugu horreysay tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha maraykanka uu ka jeediyo shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe madax badan oo caalamka ah ayaa la sheegay in ay mar hore sii qabsadeen kuraastooda si ay u dhegaystaan khudbadda uu maanta jeedin doono taasoo inteeda badan uu uga hadli doono maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana bariga dhexe maxkamadda sare ee dalka ciraaq ayaa isniintii shalay go'aamisay in la hakiyo aftida ay shacabkii iyo maamulka gooni isutaaga kurdistaan ee dalka ciraaq ay ku doonayaan inay uga go'aan ciraaq inteeda kale aftida ayaa loo qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan faahfaahinta warkan waxaa qaahiro ka soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni warmurtiyeed ka soo baxay maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay aftida dadweyne ee ku aadan gooni isutaagga gobolka ay degaan dadka kurdiska inta laga hubinayo inay tahay afti waafaqsan dastuurka dalkaasi sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay inay ansixisay codsiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee sheegaya in la joojiyo aftida xaydar al cibaadi ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaqa oo waraysi siiyey wakaaladda wararka ee associated press maalintii sabtida ayaa ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo aftida gobolka kurdistan ee lagu wado inay dhacdo isniinta soo socota dowladda maraykanka ayaa ka digtay in aftida loo qaadayo gobolka kurdiska inay sababto deganaansho la-aan ka dhacda dalkaasi ciraaqa iyo inay dhaawacdo dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha sidoo kale dowladda britain ayaa sheegtay inay dadaal badan ay ku bixinayso sidii ay ugu qancin lahaayeen madaxda kurdiska inay hakiyaan aftidaasi cabdulqaadir faarax xersi oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi ciraaqa ma yahay mid joojinaya muddada loo qabtay aftida gooni isutaaga dowlad goboleedka kurdistan ee waqooyiga dalkaasi ciraaqa horta marka ugu horeysa qoomiyadda kurdistan waxay qaateen go-aan masiiriya waxay ka tabanayaan dulmi badan dowladda waxaana dhulkoodana waa dhul qaniya oo ceelal shidaaliya bay leeyihiin marka waxay dadka siyaasadda aad u daneeya ama aragtida dheer waxay sheegayaan in go-aankan maxkamadda sare ee ciraaq ay soo saartay islamarkaana uu taagay ra-iisul wasaaraha ciraaq in ay aysan arrintan saameyn ku yeelan aftida kurdistan dhinaca kale waxaa jira culeysyo iyo cadaadisyo ka imaanaya dowladda ingiriiska iyo maraykanka iyo qaramada midoobey oo ay ku dalbanayaan ama ay rabaan in dib loo dhigo arrinta aftida in dib loo dhigo taasaa marka keenaysa inay madaxda kurdistan ay aqbalaan ama ay go-aankeeda ay marka ay dib u dhigaan arrinta aftida waana arrin dhici karta in muddo dheer ay qaadato waxaa dhici karta ama laleeyahay in aan la saawelin karin inay aftidu ay dhacayso shan laatanka arrimahan ayaa imaanaya xili ra-iisul wasaaraha turkiga uu sheegay maalintii sabtida in tallaabo ay qaadayaan haddii aftidaasi ay dhacdo maadaama ay taabanayso buu yidhi amniga qaranka ee dalkiisa shaah ceydiid abuukar oo ah xeeldheere falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la filan karo inay dhacaan haddii kurdiska ay ku adkaystaan codbixinta aftida
runtii waxaad moodaa arrin la yaable bay noqotay sababtoo ah waa arrin midaysay mawaaqiifta dowladaha oo dhan xitaa dowladaha cadaawad badan ay ka dhexeeyaan reer galbeedka iiraan turkiga suuriya ciraaq marka waxyaabaha la filayo waxaa ka mid ah inuu dagaal hor leh ka kaco mandiqada taasoo dhinac ay dagaal daakhiliya noqon doono oo ciraaq dowladda ciraaq oo dagaal arrinta ka xigta iyo dagaal iqliimi ah oo la filayo dowladaha waaweyn sida iiraan iyo turkiga maanta sideen wada ogsoonnahayna waxa waxay sameeyeen dowlatis wadajir ah dowladda turkiga iyo dowladda ciraaq oo kumanaan diyaaradood kaarayaal ciidan kaasoo mawqifkooda ku muujinayaan diidmada cad ay ku diidayeen mawqifka inay sameeyeen haddii ay ku kacdo haddii ku kacdana inay dagaal ay ka xigaan arrinta labaad ee meesha muhiimkana waxa ah faragelin ama cadaadis khaariji dibadda oo adag taasoo hogaaminayaan reer galbeedka maraykanka iyo ingiriiska maanta sida wada ogsoonahay xitaa dowladda ingiriiska waxay usoo dartay wafdi heer sare ah oo hogaamiya wasiirka difaacu master fallon oo xitaa kala hadlay arrintaasi haddii ay ku kacaan dhibaatada dhaqaaleed ee ka imaan karta isagoo ka waaniyey labada arrimoodba ugu muhiimsan waxaa ka imaaneysa waa dhibaatada dhaqaaleed waa ceelasha shidaalka iyo heshiisyada ceelashii shidaalka ku saabsanaa iyo arrinta labaad isbedelka istaraatiijiga ama dagaalka iqliimiga mantiqada ka furmaysa ayaa ka dhalan kara sidoo kale arrin saddexaad oo deg dega waxaa ka dhalan kara cadaadis caalami ah ama ha noqdo qaramada midoobe dhexdeeda ama ha noqoto xiriirka dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha reer bariga iyo dowladaha dowladaha iqliimiga qowmiyadda kurdiska waa shan iyo toban ilaa iyo labaatan boqolkiiba dalkaasi ciraaqa waana qowmiyad ku baahsan dalal kale oo mandiqada ah sida siiriya iiraan iyo dalkaasi turkiga oo ah meesha ugu badan oo ay degan yihiin dadka kurdiska ah taasoo keentay in xukuumadda ankara ay dareento baqdin ah kurdiska degan dalkeeda in ay dalbadaan afti ku aadan madax bannaanida gobolada koonfur bari ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
waxaad la socotaan tabintayadii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi waxaa ku sugan wafdi ka kooban shan iyo soddon ruux oo isugu jira ganacsato iyo maalgeliyayaal u dhashay dalka tunisiya maalgeliyayaashan ayaa kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta arrimaha ganacsiga ee warshadaha jabuuti iyo sidoo kale ganacsato shalayna waxa ay la kulmeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa ganacsatadani u dhalatay tunisiya ka wareystay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jabuuti yuusuf muuse dawaale iyo sidoo kale faysal maxamed xaashi oo ka mid a ganacsatada jabuuti waxaana hadalka ku horeynaya yuusuf muuse waxaan ugu yeedhnay dadka reer jabuuti iyo dadka walaalaheenna nooga yimid tunisiya ee shan iyo soddonka sida aad sheegtay ka kooban maalgeliyayaasha waxaan leenahay dadka reer jabuuti ee walaalaha ee maalqabeennada si ay xidhiir walaaltinimo u yeeshaan tu camal u yeeshaan tu wax wadajir ay u wala gashadaan waddanka ay u yeeshaan baan ayaan fursaddan iyo
mudane gudoomiye waa kuwan maalgeliyaasha way yimaadeen tallaabo weyn ayaa la odhan karaa horaad u qaadeen laakiinse meelaha qaarkood waxaan maqlaynaa reer jabuuti ma habaysnayn si wanaagsan ma abaabulnayn si maaragtay wax ula tagaan arrimaha inkaasoo kale maxaad ka odhan lahayd gudoomiye
wararkaasi daanu ma hayo aad haysa aduguye anu waxaan hayaa dad reer jabuuti oo niyad sami fiican u haya siday wax maalgashi ula samaysan lahayn dadka dibadda uga yimaada dadkuna waxay jecel yihiin wakhti kasta inay isbartaan horta is aaminaan wala shaqaystaan nin kastana maxaan quraahaay waxaa dantiisu tahay oo baacmishara inuu ninka kale ay walaalkiiyo dibadda uga yimaaday soo dhoweeyo saldhig u sameeyo uu jabuutina fahamsiiyo inay tahay albaabkii laga gelayay komesa oo afar boqol oo malyuun wax ka badan ay dada ku nool yihiin taabuu nin kastaba muhiimadiisu tahay taabay danta qof kasta oo dibadda ka yimaadee ay tahay dee kaljacayl way fiican tahay laakiin baacmushirkuna wuxuu leeyahay qawaaniin buu leeyahay qawaaniintabay dadku jecel yihiin inay ogaadaan iyo sida nidaamka wax u dhacayaan waa la wada fadhiistay maanta xoog baa loo wada sheekaystay tallaabadan oo kale xaggii private sectorka loo dhanayay qaybaha sida gaarkaa loo leeyay oo beryahan dambe aad dardar xoog le geliseen maxay kusoo kordhinaysaa badan ma leenaysaa gudoomiye kolley shay anigu waxaan malaynayaa midaan ahayba waxay danta u tahay inaa waddanka dadka dibadda ka yimaada ee walaalaheenna la fahamsiiyo inuu waddan dadka u furan yahay lagu soo dhoweyn karo qofkii maalgashi samaysanayana albaabada loo furo la fahamsiiyo wixii danta waddanku ay tahay iyo wixii dantiisa ay tahay gaar ahaan dantiisa leesh ninka baacmisharka uma imanaya kalgacayl gaar ahaan uma imanaya wuxuu imanayaa inuu faa'iidana ka helo dee suu faa'iida u helo waa inu dadkii waddanka ku noolaana ay iswaraystaan ay maalgashi wala samaystaan taabay haytaa u yimaadeen indhaindhayn bay imika ahayd waxaanse jecelnahay inay indhaindhayntaasi ay u raacsanaato inay saldhig ka dhigtaan jabuuti kalsooni fiicanna ma ka helaya
annagu xaggayga hadday tahay iyo xagga dowladdaba saan aaminsannahay ra-iisul wasaare waa kii furay maanta shirka wasiirka maalgashiga waa kii isna ku xigsiiyey annaguna sidaabaan aaminsannahay haddaan nahay dadkii mas-uuliyiintii baacmusharka ahaayee waddanka maxaan ku dhahay ka shaqaysanay magacaygu waa faysal maxamed xaashi mareeyaha wax soo saarka kubeesh waay faysal halkan malqabanadii waxaa iskugu yimid ilaa shan iyo soddon lagu qiyaasayo reer tunisiya halkanaad fursada ku hesheen inaad kula kulantaan la sheekaysataan dhowr baad la fadhiisatay bal nooga waran kuwee adiga ku soo jiitay ood la kulantay ha aad bay horta arrintan waa arrin dowladdu ay ku dhaqaaqdo aad u wanaagsan dalkana u fiican in tunisiya iyo jabuuti ay wala shaqeeyaan marka wixii ay nagu dhaameen oo dhan bay halkan keeneen intii annaka faa'iido noogu jirtay baa markaa aan ka qaadannay qaybteeda gaar ahaan haddaan ka hadlo dhinaca shirkadda annaku ilaa saddex ilaa afar shirkadood oo aad u wanaagsan oo waxaanan soo saarno mater premierka amba maxaan ku dhahdaa wixii laga samayn lahaa asaaskeygii aan ka soo iibsanayno iyaan la kulannay marka waa arrin aad u fiican oo dowladduna ku dhaqaaqday weeyaan kolkaad wada sheekaysateen ma isla garateen inaad maaragtay ka soo qaadataan waxyaabaha sida bilowga qaydhinka mater premierka loo yaqaan ha waa arrin aad u wanaagsan weeyaan oo markaa waan ballanqaad iyo kulamo kale yaa noo soconayo iminka baan isla meer dhignay toddobaadkan gudihiisay warshada noogu imanayaan annaka oo baahideeda gaarka ah ay si fiican u eegayaan oo annakuna markaan qiimaha ka wada hadli doonno insha allah aan ka dalban doonno markaasi kulamadanoo kale markaad eegto maxaad ku qiimeyn lahayd wax loo dhoofi lahaa oo dhul la soo mari lahaa oo kharash ku bixi lahaa ayaa halkan laynigu keenay soo maaha ha waa arrin aad u wanaagsan weeyaan oo dowladdu ay ku dhaqaaqdo wixiioo la soo dhoweeya wax ka wanaagsan ma jirto sida kalena markuu qofku dhoofo waxaayoo dhan intaayo baacmushtariga meel qudhaato uu kula kulmi karaa ma jirto waa wixii meel qudhaato layskugu keenay oo baahidiisii markaa isagu uu ka dooranayu leeyahay kow iyo laba iyo saddex baan uga baahanahay haddii kale dhoofkii waxay ku noqonaysa intaayo wadan inuu isku maro oo ay qaalina ku noqon lahayd kharashkana aad iyo aad ay uga yartahay sidan iminka codadkaasi aad maqlayseenna waxa ay kala ahaayeen gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ay jabuuti yuusuf muuse dawaale iyo sidoo kale faysal maxamed xaashi oo isna ka mid a ganacsatada jabuuti waxay labaduba magaalada jabuuti ugu warramayeen waryaheenna ramadaan muuse
waa tahay dhegaystayaal markaana minnesota gobolka minnesota waxaa xalay abaalmarin la guddoonsiiyey xamse warfaa oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada abaalmarintan oo sanadkiiba mar ay bixiyaan hay-adaha deeqaha bixiye ee gobolka minnesota ayaa waxaa la siiyaa dadka iyo hay-adaha ka shaqeeya isu soo dhoweynta bulshada iyo la dagaalanka cunsuriyadda wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade ayaa xamse warfaa ka wareystay abaalmarinta la guddoonsiiyey
walaal maxamuud aad baad u mahadsan tahay abaalmarintan waxaa bixiya hay-adaha gobolka minnesota ee deeqda bixiya waxayna bixiyaan sanadkii hal mar iyakoo aqoonsada siiyana abaalmarinta hal shaksi iyo hal hay-ad oo maaragtay gobolka minnesota ka howlgala ujeedadiisuna ay tahay in la dhiirigeliyo maaragtay dadka iyo hay-adaha u adeega isku soo dhoweynta bulshada iyo la dagaalanka cusurinimada iyo horumarinta bulshada sida guudba marka sanad walba sanadka qofkay isleeyihiin iyo hay-adda isleeyihiin way ugu waxtar fiicnaayeen bay siiyaan marka sharaf bay tahay inay sanadkan aniga isiiyaan anigoo shaksi ah
waa garta marka adigoo qof soomaali ah dabcan waxaan filaya inaad tahay qofkii ugu horreeyay soomaaliya hay-addu hay-adahan way abaalmarinta siiyaan marka hore waxaad iga warantaa bal maxaa keenay baad is leedahay ama aad ku mutaysatay in abaalmarinta lagu siiyo walaal in muddo a howl shakhsiyaadka magaalada ka howlgalaan ka mid ahaa ujeedada ugu muhiimsanna waxaan filayaa waxaan intii muddo aan ka shaqeynayey oon maaragtay asaaskeedan lahaa dallad isku keenta hay-adaha bulshada u adeega si ay si wada jiraya ko quwaddoodu ay mideysan tahay ay ugu howlgalaan danta ay ummaddu leedahay talabaad dhaqaalaha waddanka gaar ahaan maraykanka iyo sida guudba adduunka global economigu qaabka uu samaysan yahay waxaa ka maqan laba bilyan oo qofba maaragtay aan fursad u helin inay si toosa uga qayb qaataan dhaqaalahaas oo noloshooda horumariyaan marka aniga iyo asxaab kale waxaanu aasaasnay combany hay-ad ujeedadiisu ay tahay sida dadka fursad loogu abuuri lahay systemkaasi uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale sidaad adigaba aad ka warhayso sanadkii lasoo dhaafay iyadoo hormudu ahayd doorashadii donald trump la doortay cusurinimada iyo xagjirnimada dadka qaxootiga ah dadka muslimiinta way sii badatay marka waxaa laga maarmaan noqotay in bulshada laisku soo dhoweeyo fikirka khaldane laga abuurana in dib maaragtay dadka looga markaa brogram la yirahdo sambusa sunday oo ujeedadiisu ahayd bulshada in laisku soo dhoweeyo ayaan runtii waxqabad fiican maaragtay aanu gobolka ka qabanay marka waa shaqo dad badan ay wada qabteen weye marka waad mahadsantahay marka xamza abaalmarintan haddii aan usoo noqono marka dabcan in bilad lagu siiyo gartay maxaa kaloo la socday abaalmarinta waad mahadsantahay waxaa weeyaan dad ilaa afar boqol oo qof ah oo dadka gobolka ugu maaragtay miisaaniyadda iyo ugu murqo culus baa laiskugu keenay xaflad na loogu dabaaldegayo na laguna maaragta waxeynayo sidoo kale abaalmarin waxayna siiyeen shan iyo toban kun oo dollar ah oo aniga oo shaksi ah iyo hay-adda mid walba ay shan iyo toban kun oo dollar ay siiyeen waa garta marka lacagta abaalmarinta ah ee lagu siiyey shan iyo tobanka kun oo dollara qaab noocaada doonaysaa inaad uga faa'iidaysato walaal waad mahadsan tahay waxaan ugu talagalay maadaamo shaqada iyo waxa maaragta laga aqoonsaday tahay howl bulsheed in dhaqaalahani isu dhan yahay buu communitiga ama bulshada uu dib ugu noqdo loogana faa'iideeyo serviceska ama howlaha loo hayo shacabka hay-adaha samafalka ee ummadda u adeega fursad ay shaqooyinkooda kusii xoojiyaan waxqabadkoodan ay kusii xoojiyaan inay noqoto ayaan ugu talagalay halkaas bayna mari doontaa marka bulshadaad ka hadlayso ay ku noqonayso ma kuwa soomaalida amase waa maadaama isdhexgal bulsho ka shaqaynaysay communitiyada kalena qayb bay ka yihin waad mahadsan tahay waxaan anigu shakhsiyan go-aansaday inay dhaqaalahan isu u dhan yahay uu bulshada soomaaliyeed dib ugu soo noqdo maadaama yihiin dadka maaragtay shaqada ugu badanna qabtaa dhaqaalaha soo galana wuu yaryahay maaragtay inay laga maarmaan tahay in la xoojiyo lana garab istaago dadka bulshada u adeega oo runtii aan odhan karo shaqo cibaaday hayaan in qof soomaali ah oo muslin ah oo dalkan haddana ku yimid qaxootinimo hay-ado waaweyn oo gobolkan ka shaqeeyahay ee abaalmarin siiyaan isagoo waxqabadkiisa lagu ixtiraamayo magac intee leeg bay bulshada u keenaysaa culays intee leeg ayaysa ka ridaysaa baad is leedahay nacaybka bulshada loo hayo walaal waad mahadsan tahay waxay sii xoojinaysaa runtii in ashkhaas badan oo maaragtay ka baxsan xataa jaaliyadda soomaaliyeed iyo jaaliyadda muslimiinta ah inay arkaan iskuna dayaan inay nala shaqeeyaan sababtoo ah shaqadan ah in maaragtay bulshada cusurnimada lagala dagaalamo waa shaqo qof walba u taalo weeye ma aha in shaqo soomaalida ama muslimiinta keliya u taalo ma aha marka waxaan rajeynaya inay abuurto inay abuurto fursado aan shaqadanadan sii xoojinno dad badanoo la kaashanana inay noo horseedo ayaan rajeynayaa waxaan kaloo rajeynayaa maaragtay inay noqoto fursad dahabi ah oo dadkeena gudihiisa laftiisa dhiirigelisa dhallinyarada inayna ka cabsan because shaqadani waa shaqo dhib badan marka runtii in la helo dad dhalinyaro fara badan oo u taagan lana sii dhiirigeliyo kuwa maaragtay hadda hawsha ku jira waa laga maarmaan
kaasina waxa uu ahaa xamse warfa oo u waramayey waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade markaana aan ka codsado caashe ibraahim aadan caashicuud inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ee v o e da cash aad baad mahadsan tahay nuur madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in uu maanta ka jeediyo khudbadiisii ugu horreysay shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweyne trump uu si xoog leh u cambaarayn doono dalalka kuuriyada waqooyi iran iyo venezuela trump waxa uu ka dalban doonaa xubnaha qaramada midoobay in ay ka hortagaan gantaalada balastiga iyo hubka nukleyerka ah ee xukuumadda pyongyang ka hor intaysan kuuriyada waqooyi noqon quwad xoog leh xogayaha difaaca dalkan maraykanka john mattisna waxa uu sheegay in maraykanka uusan weli soo ridin wax gantaala oo ay kuuriyada waqooyi leedahay maadaama aanay wax halisa gelinin maraykanka iyo xulafadiisa hadal uu wariyaasha ku siiyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayuu mattis sheegay isniintii shalay in haddii gantaaladaasi loo arki lahaa halis ay taasi abuuri kari lahayd siduu hadalka u yidhi jawaab midan ka duwan oo ka timaada maraykanka mar la weydiiyey waxaa laga yaabay in jawaabtaasi ay noqon lahayd ayuu mattis diiday inuu faahfaahin dheeraada bixiyo aad ayay u mahadsan tahay caashucuud oo ay nala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee v o e da markaana kaalimihii heesaha aan ku nasanno
taliyati anku tabxaane taalani yaa shaqayne taliyati anku tabxaane anku tamasheena
heestaasi dabacsan ee tahaniyad iyo codadka sitay qosol wanaag iyo awees khamiis ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaana idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikartan iyo kulan dambe nabadgelyo
tuurniki oy kutaale lama tuse tabkasusere ma loo tilmaamaaye tahniyaanku wadaa diiraaya